halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka ah efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce labaatanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waa lixdiiyo barkii subaxnimo idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahre cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti oo ka hadlay dadaalka ay jabuuti ugu jirto in ay hesho kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay
xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sidaad nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo dowrkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay qiyaastaas haddaad xalka ha dhigtid jabuuti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa maanta haddii ciidana shisheeye aan dalkeena ku hayno waa hadafka ugu horreeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada la dagaalanka burcadbadeedka deganaashada ama gobolkeeni
sidoo kale waxaan idiin haynaa dagaal al-shabaab iyo xoololey ku dhex maray gobolka bakool marka dhibaatooyinkaas qoladaas inay sameeyaan dadka daka iyo waxaas inay qaataan yaa la arki jire wax hadda ay wadaan waa hansuuq iyo inay harada ay madoobeeyaan oo dadkaas ay gumaadaan qodobadaasi barnaamijkii amuuraha islaamka iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay inuu xog muhiima u hayo madaxweynaha maraykanka donald trump taasi oo ku saabsan sidii looga jawaabi lahaa weerarkii lagu qaaday halbooliyaasha saliidda ee dalka sacuudiga waxaana uu hadalkaasi jeediyey markii kulamo la yeeshay hogaamiyaasha sacuudiga iyo imaaraadka mike pompeo ayaa sheegay in laysku wada raacsan yahay in iiraan ay ka dambeysay gantaalihii saqdii dhexe toddobaadkii hore lagu qaaday saldhigga saliidda ee ugu weyn ee dalkaasi sacuudiga kaasi oo curyaamiyey kalabadh wax soo saarkii waddankaasi hase yeeshee bombeyo ma sheegin sida uu maraykanku uga jawaabi doono weerarkaasi waxaase uu sheegay inuu maraykanku dhisayo isbahaysi dhinaca diblomaasiyadda oo ka dhana dalka iiraan hadalka uu jeediyey mike bombeo ayaa imanaya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jafaad sariif uu u sheegay telefishinka c n n in weerarka sacuudiga iyo maraykanku ay ku qaadaan in haddii sacuudiga iyo maraykanku ay weerar ku qaadaan dalkaasi iiraan inay taasi keeni karto dagaal buuxa iiraan waxay ku dooday in weerarkaasi ay geysteen mucaaridka xuutiyiinta ee dalka yeman sacuudiga ayaa la sheegay inay weli qiimeynayaan baaritaanka ku saabsan haraadigii laga helay weerarkaasi qalabkii loo adeegsaday war-saxaafadeed ay qabteen saraakiisha sacuudiga ayay kusoo bandhigeen waxay ku tilmaameen burburka diyaaradahan duuliyaha wadin iyo gantaalihii loo adeegsaday weerarkaasi weerarka waxaa laga soo qaaday oyiga waxaanan su-aale ka taagnayn in iiraan ay ka dambeysay caddaynta idin hortaalla ayaa ka dhigaysa midaan la dafiri karin sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi sacuudiga afyeeno hadle oo lagu magacaabo turki almaliki
dowladda maraykanka ayaa erisay laba xubnood oo ka tirsan howlgalka kuuba ee qaramada midoobay u jooga iyadoo lagu eedeeyey inay ku kaceen falal liddi ku ah maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ma aysan carabaabin labadan sarkaal mana aysan faahfaahinin sidoo kale waxyaabaha lagu eriyey ee howlgalkoodii ka baxsan ee ay sameeyeen ay ku guda jireen haweeney afhayeen u ah wasaaradda arrimaha dibadda oo la yidhaahdo morgan ortesgas ayaa waxa ay sheegtay in arrinka raggan uu yahay inay ku tunteen xaqdhowrkii loo sameeyey ee deganaanshiyo waxayna sheegtay in qaar kale ee ku jira iyaguna haatan howlgalka islamarkaasina ku sugan gudaha dalkan maraykanka loo ogol yahay oo keliya inay ku ekaadaan deegaanka manhattan ee magaalada new york halkaasi oo ah howlgalka qaramada midoobey halka fadhigiisa uu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee kuubo ayaa isaguna wuxuu ugu yeeray eryada saraakiishan mid aan qiil loo yeeli karin wuxuuna intaasi ku daray isagoo twitterkiisa isticmaalaya in falkaasi lagu eedeeyay raggan inay sameeyeen aysan iyadu u qalmin xasaanadii diblomaasiyadeed ee ay lahaayeen ee sida xun loola dhaqmay
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa ka hadlay sidaa uga go-an tahay dalka jabuuti inay ku guulaystaan kursiga aan joogtadahayn ee qaramada midoobay oo kula tartamayaan waddanka kenya maxamuud cali yuusuf ayaa hadlayay kadib markii uu ka soo laabtay dibadda isagoo ololo ugu jira inay jabuuti taageero hesho wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo dira ugu horeyna wasiirku waxa uu ka hadlayaa sida u arko go-aankii guddiga joogtada ee afrika oo badankeedu ay ugu codeeyeen dalka kenya codkaasi annagu waxaan u aragnay inuu sharciyeysaneen sababtoo ah kolka laba dal ay ay tartanka ay dhaahiin ayaan doonaynaa inaan galno waxaa sharci iyo qaanuun u yaalla midowda africa inaad dal midaata loo diro hadday kursi midaatay tahay laba dal inay inay diraan uma taallo waa inay ka doorsadaan labadoo mid ah laakiin ka doorsigaasi waxaa ka horeeya dhowr tallaaboodo inay qaataan ay ahayd tallaabada ugu horreysa ururka danjirayaasha africa ee new york ku sugan inaad la waraystaabee war sharci maxaa yaala kolka laba dal sidaa isku qabsadaan oo dee mabaadi maxaa yaalla qaanuunka la hirgelinayo waa maxay waa inay yidhaahaan baad tallaabadaas horta way ka way ka boodeen taasna annagu waxaan u aragnay wax sharci darriya ta labaad cod codaysigaas ama ama doorashadaas inaa meeshii lagu qabtay ama guddiga lagu qaban lahaa laguma qabanin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay waxaa lagu qiimeeyey qabashada kursigaasi aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waxay jabuuti ku mutaysan karta maanta xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sidaa nabadda adduunka aada u xoojin lahayd oo dowrkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay qiyaastaas haddaad xalka ha dhigtid jabuuti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa maanta haddii ciidana shisheeye aan dalkeena ku hayno waa hadafka ugu horeeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada la dagaalanka burcadbadeedka deganaashada ama gobolkeeni waa ka shaqaynteedii weeyaan waxaan anagu aan hadaf ka leenahay ciidanadaa shisheeye dalka aan ku aan aan ku soo dhaweynay talabaad waxaad ogootaa ciidanadaa shishe intayna jabuuti imanin jabuuti howlgal badanoo oo qaramada midoobay ciidanadoodii ay meel fiican ay kaga jirtay ayaa taariikhdu ay sheegaysaa waxaan tagnay cote d'ivoire xataa waxaan gaadhnay ciidanadeenii waxay gaadheen haiti haiti meel fog bay ku taallaa kolkaa ciidanaan ku lahayn haiti cote d'ivoire central africa maanta r d c congo ninka maaragtay ciidanada qaramada midoobay xakuma waa nirni reer jabuuti weyaan waa colonel cabdirazaaq waa la garanayaa waxaad ogaataa yari yarinteeni ama dalka yarintii yaraanteeni yaraanteeni yani laguma qiyaasi karayo waxqabadkeeni waa aad buu uga weyn yahay maaragtay waxqabadkaasi sidii aan aragtida lanaga qabo kolka horta kaabaan adeegsanaynaa talabaad mabaadii baan aaminsannaha anagu dal yar baan nahayoo dalka yarna wuxuu ka shaqaynayaa daris wanaag wuxuu ka shaqaynayaa sidee baa gobolka maaragtay siyaasadeedii ay u ficnaan lahayd oo dalalkiis ku soo dhowaan lahaayeen dad yar mar badan mar kastaba wuxuu leeyahay aragti ka duwan dalalka waaweyn taasina waxa weeyaan badi badi waxaa looga helaa dalkaa yari waxaa la leeyahay dana gaaro oo danaha dalalka kale saameynayahay ma wato laakiin kolleyba hadaad laga sugayo kaaba ayuu ficnaan karayaa ayay ayay ra'yigu u badan yahay kolka rajadeennu waxaabay u weyn tahay rajadeennu aad bay u weyn tahay marka wasiir adigoo naga raali cilaaqaadka kenya iyo jabuuti maadaama ay tahay tartan xalaala wax saameyna kuma yeelanayso may waanaan ka shaqayn doonaa inuu inay cilaaqaadka ama xidhiirka labada dal inuuna maaragtay saameynsmin ama inuuna xumaanin xidhiirkaasi dan buu noo yahay inuu sii jiro egad baan maaragtay dalalkii egad ururka ku jira ayaan nahay wax badan baa noo socda kolka tartanku inuu shariif noqdaa tartanku waa inuu shariif noqdaa oo dee xumaan laga shaqaynin laakiin nin kastaba kartidiisii iyo awooddiisii meesha gaadhsiisoba ha gaadhsiisee si yaroo shariif leh karaamad leh shariif oo karaamad leh inuu ugu dadaala uga shaqeeya taa baan aaminsannahay taana waan hore u wadaynaa insha allah rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington maalintii shalay ahayd isku horimaad ayaa dhulka baadiyaha ee ku dhow magaalada xudur ee gobolka bokool wuxuu ku dhex maray dad xoololey ah iyo sidoo kale maleeshiyada al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey markii al-shabaab ay kaxaysteen xoolo sidaa ay ku doodayaan dadka deegaanka warbixintan waxaa inoo soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh waxay sheegeen dadka ku dhaqan gobolka bakool boqolaal neef oo geel ah inay wateen kooxda al-shabaab kadib markii ay diideen inay bixiyaan sakawaadka shabaab ay qaadi jireen ugaas dirir cabdulaahi oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa v o a u sheegay ciidamo shabaab oo xoog badan inay kusoo duuleen qeybo ka mid a gobolka bakool kuwaasi oo si bareera u kaxaystay buu yidhi geel fara badan oo dad shacaba ay lahaayeen geel waa geel oo oo kunkud oo dhowr boqol oo halaad iyo ari saddex boqoloo saddex boqoloo tiro ah yaa hadda yaa la hayaa geelaas geelaas wuu soo arooray ilmihiisa reerkay joogeen wuxuu kaga katagay xadaduu ka soo arooray ay ku xalaysnaayeen geelay sanadkan dhalay oo bigiisa yaryarka ahaayeen ayagaa gacanta ku haya darjiina hadda waxaa la siiyaa biyo iyo waxaas daah iyo waxbaa loo kariyaa marka dhibaatooyinkaas qoladaas in inay sameeyaan dadka dadka iyo waxaas inay qaataan yaa la arki jiray wax hadda ay wadaan waa hansuuq iyo inay harada ay madoobeeyaan oo dadkaas ay gumaadaan ugaas dirir wuxuu kaloo xusay kooxda al-shabaab inay bilaabeen inay beegsadaan beelo gaar ah waxaana arrintaasi sabab u ah buu yidhi ciidamo hab madani u abaabulan oo cali qaawana loo yaqaano kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay la dagaalamayay kooxda al-shabaab kana soo horjeeday lacagaha sakawaadka inay qaadaan shabaab siyaasad ku salaysan ay leeyihiin hanku-dhigisban ciidankan ku samaynaynaa oo hubkan soo xareeyo way u xareysteen geela haddii lala hadlayna waxay dhaheen dadkii la hadlo shacabkaa geela nimankan hubka ha keenaan hadday hubka soo xareeyaan geelaba waan siinaynaa ayadoo sii jirto iyo haddana ay soo noqdeen geel kale oo sii ay kahaysteen dagaal baa ka dhacay maanta shacab oo lagu soo noqonayo oo xoolahooda la dhacayo la mawradguubayo oo sidaan loo gelayo ma jirin qabaa-ilada way kala yihiin hadda golgortan ma gelayso in hubkii soo xareeyo adigana xoolahaadan haysanayo golgortan ma gelayso wixii tabar ah oo oo laga gaari kara inaan annagana na xarbino dawladana ay haddii ilaah yihahde halkaa gacan naga siiso nagala warhayo dhibaatooyinkaas way nagu sheegto leeyihin ilaa jibooyinka ciidamo ku imaadaan lagu soo daadiy waddankan haddaba waxay ku jiraan howlka geeli bay raadinayeen geeli reeheel aawo geeli reel ma arkeen bay leeyihiin ugaas dirir dhanka kale wuxuu caddeeyey maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka mararka qaar inay ka helaan taageero dhinaca saanada ciidanka isagoona codsaday in la laba jibaaro dowladda taageeradan ka haysanaa hadda waa la dagaalamay rasaasta lagu dagaalamay oo hadda geela lagu soo riday oo lagu dagaalamay meeshaas afarta nin hadda ay ku dhinteen dhowr nin lagu dhaawacay taageero xagga dowladda naga soo gaarta waaye in taageeradaas la laba jibaaro oo nagala caawiyo nimanka nabadiidka garabna siiyaan intaasaan cod mas-uuliyiinta gobolka bakool ayaan weli wax wara ka dhihin geela tirada badan ee deegaanada gobolka bakool laga kaxaystay wuxuuna bakool ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah in ururka al-shabaab aysan weli ka hadlin ama warbaahinta taageerta aysan ka hadlin dagaaladan la sheegay xoololeyda iyo maleeshiyaadkooda inay ku dhex mareen deegaanada u dhow magaalada xudur ee gobolka bakool hase yeeshee kadib iska caabinta la sheegay inay dadkan xoololeyda sameeyeen iyo lacagaha ay baada lagu tilmaamay al-shabaab ay ka gurtaan qaar ka mid a dadka deegaanka ee xoololeyda ah ayaa la isweydiinayaa inay tahay arintani ayaa la isweydiinayaa inay dadkaasi tahay dadaal ay sameeyeen islamarkaana ay loo baahan yahay inay dowladda soomaaliya ku dhiirigeliso mase la dhihi karaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dowladda soomaaliya iyo amisom waxaa ka xoogan kan dadka caadiga ee reer guuraaga ay kula dagaalamayaan ururka al-shabaab su-aalahaas iyo kuwo kale saare cabdi axmed waxay hordhigtay gaashaan la sare cabdulaahi cali macow
horta runtii waxa waaye dadka soomaaliyeed waa dad aad oo balanbalay oo dhibaato badan ay u geysteen shabaabka argagixisada ay u geysteen oo aad maaragta aada ogtahay intaasoo zakawaada oo dadka aysan awoodi karin iyagoo abaaro ku jiro iyagoo maarata duruufo kale ay haystaan waddooyinka ay ka xireen logisticada iyo dhakhaatiirta aysan u gudbi karin dadka marka ugu dambaysa waxa waaye cidiyaha ayay ku dagaalamayaan wayna kaga guuleysanayaan sababtoo ah waxa waaye haddii aan tusaale usoo qaato si deg dega maxaa ciraaq kurdiyiinta daacish iyagaas ka kiciyay alqaacida marka waxa waaye dadka reer miyiga way hubaysan yihiin laakiinse nasiib darro waxa ah inaysan dawladdii maaragtay aysan ku baraarugsanayn Waa tahay.
in dadkaasi la abaabulo oo maaragtay een, daawo iyo logistic iyo hub iyo wax walbaba iyo rasaas lala gaaro iyaga ayaa maaragtay ka awood badan oo dagaalka ay dagaalamayan waa dagaal dhab ka ah Waa waxaa tahay.
tijaabo waa kii sunna wal sunna wal jamaaca ay ay ku jireen shabaab waa tahay waa wax mar walbaba iska dhaco waxaa laga yaabaa in dowladda xataa waxyaabo abaabulan oo meel ka socday ogtay aysan badi jirin laakiin een, markii al-shabaab ay meel soo weerartaba dadka iska caabin ay sameynayaan sida hadda arintan dhinacan een, een, koonfur galbeed oo kaleeta ka dhacda wakhtigan marka een, dadku intee awood u leeyihiin inay la dagaalami karaan al-shabaab ayay kula tahay iyadoo la ogyahay al-shabaab in xataa dhul fara badan oo koonfurta soomaaliya gobolla xataa ay gacanta ku hayaan sidey ugu sii suuroobi kartaa waxa waxa ay ku suurtoobaysaa dadka waxa ay eh, muxuu ahay la geeyey heerka ugu dambeysay ma aan dhimano ama muxuu ahay shabaab aan ka kacsano degaankeena ma qaadan karno oo mana dulqaadan karno muxuu ahaa een een xoolaha ay naga boobayaan caruurta ay maaragtay naga afduubanayaan intaba uma dulqaadan karno marka waxa waaye dadkii ayaa ma hadda soo jeestay oo usoo jeesteen inay maaragtay degaankooda ay ka difaacdaan shabaab taasna waxa waa guulaha ugu weyn oo counter insurgencyga lagula lagula dagaalamo in dadweynaha lagu kiciyo dadka reer miyiga lagu kiciyo wadooyinka ay marayaan shabaabka loo galo ciidamada qalabka sidana maaragtay ay dadkaasi maaragtay gargaar ay u fidiyaan oo maaragtay dhaawacyada laga soo qaado oo maaragtay lagu sii dhiirigeliyo inay la dagaalamaan dadka deegaanka ayaa ka adkaan kara shabaab sida macaawiisleyda iyo sunna waljamaaca waa gartay dhinac markii laga fiiriyo dagaalka dadka deegaanka ay wadaan oo al-shabaab ka dhanka ah haddaanba dhinaca kale u dhigno iyo kan amisom iyo dowladda federaalka ee ku wado keebaa saameyn badan ay kula tahay waxaa kala saameyn badan sababtoo ah waxa waaye conventional ayay u dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo iyo maaragtay iyo amisonka ciid dagaalka waa laba nooc dagaal gurila iyo dagaal waxa waaye conventional shabaabka maadaama ay ku dagaalamayaan dagaal gurila oo gaadma oo ku dhufo ka dhaqaaq miina inta u dhig muxuu ahay amisonka taasi awood umala mana samayn karto ciidamada Waat.
dowladdana ma samayn karaan shabaab markii ay ku duulaan amisonka iyo ciidamada dowladdana meeshoo dhan ayay u firaaqaynayaan Waat.
markaas waxay ku bilaabayaan dagaalkii gaadmada ahaa laakiin dadka kooda ma qorshaysno oo een, waa dad iska rayid ah oo ayaga tooda markii loogu imaado oo dhibaato xanuun ay gaarto unbay sameynayaan marka sidee ayuu kusii jiri karaa Een, waxa waaye een, caradaasi maaragtay dadweynaha ama maxaa dadka reer miyiga ay muujiyeen ayaa waxaa la rabaa in hay-adaha intelligence-ka military intelligence-ka iyo sirdoonka inay ka faa'iidaystaan oo dhexgal ay ku ay ku dhiirigeliyaan inay dagaalka ay sii wadaan wixii logistica ay u baahan yihiin iyo dhaawacyadana ay Waat.
kasoo qaadaan taas ayaa lagu guuleysan karaa shabaab laakiin dagaalkan amisonka ee ku jirto conventionalka taangiyada iyo artilleriga iyo d m-ka la tuuraayo iyo sevenka dagaalkaasi muxuu ahay dagaal shabaab ma ahin waa dagaal gurila kan ay Waat.
hadda ee reer miyiga ay bilaabeen in lasii dhiirigeliyo oo dowladda dhaqaalo badan ay ku bixiso waaweyn gaashaanla sare cabdulaahi cali macow oo arrimaha amniga ka faallooda wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey sahra cabdi axmed
markana nairobi magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa maalinkii labaad ka socda shir ay ka qaybgalayaan wadamada barwaaqa soorant oo xubnaha ka mida wadamadaasi horey ay u gumaysan jirtay britain boqortooyadeeda wadamadaasi oo ay xubin ka tahay kenyana waxaa shirkaasi looga hadlay arrimo ku saabsan dhibaatooyinka soo wajaha haweenka iyo sidoo kale dhallinyarada iyo sidii xal loogu heli lahaa wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed ayaa warkan noo soo diray
dalka kenya waxa uu ka mid yahay waddamada sida xooggan looga dareemayo awoodda soo ifaysa ee ah in dumarku ay ka dhex muuqdaan xafiisyada dowladda xukuumadda hadda ee madaxweyne uhuru kenyatta ayaa lagu tilmaamaa inay tahay xukuumaddii ugu horreysay ee dalka soo marta ee ay haweenku xilalka ugu badan ka qabtaan arrintan ayaa soo jiidatay indhaha caalamka magaalada nairobi waxaa maalinkii labaad ka socda shirka looga hadlayo arrimaha haweenka iyo dhallinyarada iyadoona shirkaasi si gaar ah looga hadlayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay inta badan wajahaan iyo sidii xalkama dambaysa loogu heli lahaa waxaana shirkaasi ka qaybgalaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socota wadamada hodanka iyo mas-uuliyiin ka socota wadamada qaaradda afrika xogayaha guud ee wadamada patricia scotland oo ay v o a wax ka weydiisay ujeedada shirkan ayaa sheegtay in shirku uu yahay shir ay markii ugu horreysay isugu wada yimaadeen ragga iyo dumarka caalamka kuwaasoo ka tashanaya qorshe horseeda in la wada guulaysto This aspiration for gender parity has been there since 1985, and we have made incremental improvements, significant improvements.
dhiirigelintan haweenku waxa ay soo jirtay tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii waxaan samaynay horumar qara weyn oo muhiim ah haddii aad eegtaanba dadka halkan fadhiyo ee bannaankan jooga ay ogyihiin qof kasta ayaa xasuusanayo haddaad dib ugu noqoto sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii qof kasta oo naga mida ayaa garanayo shaqooyinka aan maanta hayno rag ayaa hayn jiray oo qaban jiray boosaskan waxaan ahay haweenaydii ugu horraysay ee noqotay xogeeyo guud waxaana iiga horreeyey xilkaasi lix xubnood oo kale marka haddii aad ka fikirto isbeddel khayrul caadi ah ayaan samaynay waana mid aad u xooggan uma samaynayno isbeddelkan oo keliya inaan fursado u abuurno haweenka ee waxaan sidoo kaleeto u samaynaynaa in rag iyo dumarba wax la wada qabto waxa rag iyo dumar ay wada qabtaanna waxa ay noqdaan kuwo laga faa'iido oo faa'iido yeesho aamina maxamed wasiirka ciyaaraha iyo dhaqanka ee dowladda kenya oo furitaanka shirkan ka jeedisay khudbadda madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegtay in xilligan ay tahay wakhtigii laga faa'iidaysan lahaa faa'iidooyinka waddamada hodanka ah si loo dhiirigeliyo haweenka iyo dhallinyarada to accelerate gender equality and the empowerment of women and girls within the gender priorities set forth by the Commonwealth.
si sare loogu qaado sinaanta xuquuqeed ee dumarka iyo awood siinta haweenka iyo gabdhaha ee la dejiyey nidaamkan fursaduhu waa kuwo muhiim u ah hoggaanka dumarku ay qabtaan awoodsiinta dumarka iyo soo afjarista qalalaasaha ka dhanka ah haweenka iyo guud ahaanba la dagaalanka isbeddelka cimilada dadaaladan la doonayo in lagu hormariyo dumarka qaaradda afrika gaar ahaana kuwa kenya kasoko waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan dumarka kuwaasoo ah in haweenka kenya lala xiriirinayo inay ka qayb qaataan weerarada ay kenya ka fuliyaan kooxaha argagixisada gobolka waqooyi bari ee kenya ayaana ka mid ah meelaha ugu badan ay dhibaatadani ka jirto maryan xuseen waraab waxa ay ka mid tahay gabdhaha aan xuduudda lahayn ee u dhaqdhaqaaqa haweenka bariga afrika marka haweenka haddii ay gacanta isqabsadaan arrimo badan ayaa looga hortegi karaa dhibaatooyinka ay nagu hayso annaga haddaan nahay ree ree north eastern mise ree gaarisa sidaad og tahay gabdho badan mise carruuro badan oo annaga aan dhalnay oo qaarkood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay-adaha xagjirka ah al-shabaab qaarkood waxay aadeen isis kuwaasoon lalahayn maanta dhaqaalo la'aan bay u raaceen mise wax kaley u raaceen dadka iyaga oo aqoon-yahan ahaa siday wiilkii jaamacadda u horseedayey inay ma aragtaaye la galo oo dadka lagu laayo wuxuu ahaa nin ma aragtaaye abukaati ah mise looyar ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn kenya oo nairobi university ah marka wixii ku sababana lama garan karo marka haweenka waxaanan loo malaynaynin ayay hayaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii amuuraha islaamka xuseen barre aadan waag
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka in kasta oo ay weeraradii lala beegsaday ceelasha saliidda ee sacuudigu ay keeneen in maraykanku uu ka digo inuu tallaabo militari qaadi karo si looga jawaabo falkaasi haddana madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii sheegay inaanu ku degdegaynin in uu iiraan weeraro
wakhti badan ayaan haysannaa si aan u qaadno tallaabo adag aad ayaynu u fududdahay in la bilaabo waxaan eegaynaa sida ay wax u dhaceen waxaan filayaa inaannu leenahay awood aan tallaabo ku qaadi karno haddii dantu aynugu qasabto khubarada falanqaysa siyaasadda maraykanka ayaa sheegaya in tallaabada laga qaadayo iiraan iyo arrimo kale ay sabab u ahaayeen in xilka laga qaado taliyihii amniga qaranka john bolton la taliyaha cusub ee amniga qaranka maraykanka ayuu madaxweyne donald trump u magacaabay robert o'brien kaasi oo la weydiiyey nooca ay noqonayso tallaabada ama talada uu siinayo madaxweynaha
talo kasta oo aan madaxweynaha siinayo waa mid aan si qarsoodi ah isula wadaagayno laakiin si dhow ayaan arrintan ula soconnaa oo aan isha ugu haynaa wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada sacuudiga ayaa iiraan ku eedaysay weerarka lala beegsaday ceelasha saliidda iyaga oo soo bandhigay muuqaallo ay ku tilmaameen inay caddayn u yihiin weerarkaasi sida uu tilmaamay korneel turki almaaliki oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada sacuudiga
taliska iiraan iyo ciidankoodu waxay isku dayaan inay qariyaan wax kasta oo caddaynaya laakiin waxay ilowsan yihiin in teknolojiyadda casriga ah wax walba lagu ogaan karo waxaan haynaa caddaymo badan oo muujinaya waxaana u gudbinaynaa qaramada midoobay duqaynta ceelasha saliidda ee sacuudiga ayaa sare u qaatay sicirka shidaalka caalamka haddaba intee ayay leekaan kartaa saamaynta ay arrintani ku yeelanayso dunida waxaa arrintaasi faahfaahinaya brofesor xuseen warsame waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoogla ayay ku yeelanayaan waayo dee aad buu u dhaawacay labada warshadoodba arrintani oo waxay qirteen in nus wixii ay soo saariyeen uu dhulka galay taasi markaa waxay ku eedeynayaan sacuudigu maaha keliya xuutiyiinta ee arrintaa waxay la xidhiirinayaan iraan iyo ciraaq bay labadaba la xidhiirinayaan oo waxa xuutiyiintu ay sheegteen inay toddoba dirown ay meesha ku soo tuureen oo ay keeneen toddoba dirownna oo dagaalna ma samaysan karaan baa laisleeyahay ee iraan baa yaa meesha ay wuxuu ka yimaadeen qaarna waxay leeyihiin maya inay koonfurta ciraaq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee iraan ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuureen marka laba saddexdaba markaa inay gaadhsiiyaan sacuudigu xasaradda ayaa laga yaabaa oo arrintaasi ay sii fido sacuudigu siduu adduunka muhiim igu ahaan jiray beriyo uguma aha oo hadda batroolka la dhoofiyada waxaba dhaafayba maraykanka laftigiisiibaa dhaafayba ayaa dhaafayba marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa boqolkiiba toban boqolka milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo boqolkiiba toban ayay iyagu mas-uul ka yihiin micnihii wax ka yar toban milyan oo foosto nus baa markaa dhulka gashay haddii marka arrintu ay sidan kusii socoto muddo waa laga yaabaa markaa qiimaha badroolku inuu kaco sidii beriya u kici jiray u kici maayo laakiin inuu kaco waa laga yaabaa haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen aramco oo kambeniga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maalmood ee soo socdaan war idin siinayna waan deg deg baanu samaynaynaa ay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa marka maraykanku inuu sii daayo reservkiisii uu haystay si u isaabsaana qiimuhu u kicin oo ah reservkaasoo hadda ku dhow dhow lix boqol iyo konton milyan oo foosto ku dhow micnihii ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanaysa intaasna dhegaystayaal waxa aynu ugu idil barnaamijkii abuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamka ayuu nala socodsiinayay idaacaddii subaxnimo oo haaruun macruuf anigoo saare cabdi axmed iyo bashiir abikar baan idinla socodsiinayna ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaya nabadgelyo
goyna soo cabbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa markaysee kuu ahaatay afkaygana ku furfuray